wadankii waxaan joogay horta soomaaliya hadda laba sana muddo laba sana aan isku maqnaa marka alxamdulilah waqti dhaweydaan ano howla shaqo meelahaan soo maray wadamadan kale carabta ayaan waxaa soo gaaray caruurtii labada sano markaan haddana insha allah hadduu ilah idhaahdo wiigaan aan u socdaa berita isniintaan u socdaa arbacadana xamaraan ka degay hadduu ilah idhaahdo laakiinse waxaan rabaa keliya inaan horta soomaalida u sheegay aniga wadanka qurbaha waxaan degnaa muddo labaatan sano in ku dhow markaan wadanka ku noqonayo dhowr maraan tegay africa kenya iyo dhulkaasaan tegay soomaaliya markii ugu horreysay waxay ahayd laba kun labaiy tobanka waxaan ka aaminsanaa fikradaha aan ka aaminsanaa iyo waxaan meesha kusoo arkay waxay noqotay laba wax oo kala duwan khaasatan dadka diaspora ah qurba joogta ah waxyaalo badan aysan ogeyn baa wadankii ka jiro dadka qaarkood weli waxay taagan yihiin sagaashan iyo kowgii ilaa wixii ka dambeey unbay taagan yihiin oo weli maysan la qabsan wadankii micnaha maysan fahansan exactly wax ka jiro wadankii markaan tegey waxyaalahan arkay waxaa kamid ah wadankii oo nabad ka jirto waxaan arkay wadankii qalalaaso badan way jiraan qalalaaso badan way jiraan argagado dad badan wax qarxinaayo shido mashaakilaad laakiinse waxaa jirta soomaaliya marka aad fiirisay hal arin shaka kuma jiro dadka waxyaalaha ay meesha yaala ayaa waxaa ka mid ah hal arin oo annaga weli dadka qurbaha jooga fikirkooda ku jira oo ah hab qabiil dadka soomaaliya jooga shacabka waa dad nabad u baahan ka dhamaatay wixii ahaa arrinkii khabiilka arrinkii khabiilka uu ka dhamaaday noloshuna way socotaa laakiinse dhibaatooyinka ugu weyn baa waxay tahay wadankii wuxuu u baahan yahay dibudhis wuxuu u baahan yahay horumar waxyaalo badan baa iska bedel laba iyo toban iyo laba kun laba iyo tobanka markaan tegayay iyo hadda markaan soo baxay waxyaalo aad u tiro badan iska bedel dad badan qurba joog baa yimid horumar fiicana gaarsiiyey laakiinse waxyaalaha qaarkood oo niyajab aad u weyn ah oo mashaakilka noo weyn haysta ayaa waxay tahay markaa aragtay qurbaha dhibaatada taalo markaa aragta dalka gudihiisa dhibaatada taalo markaa aragta soomaalida siay isugu dhegan yihiin markaa aragta siyaasiyiintii oo aanan meel soomaali u wadin markaa aragtid aqoon-yahan dadka isku sheegaya oo aan soomaaliya meel aanan u wadin aad aragtid qof kasta inuu ka fikirayo keliya beesha uu ka dhashay khabiilka uu ka dhashay afarta wiil uu qaraabada ay yihiin keliya markuu ka fikirayo waxaas leedahay soomaaliya ilaahun baa u maqan waxyaalaha annaga aan aaminsanaa ayaa waxaa kamid a markaan inta ka tagayay in soomaaliya maaragtay fikir kale dhibaatada jirto sagaashan ku guule inay taagan tahay shacabkii inay individual qabiil qabiil weli u taagan yihiin same time markaan tegay waxaan arkay in dadka shacabka ay u baahan yihin keliya leadership hoggaan fiican u baahan yihiin aysan lahayn hoggaan waxaa kaloo soo hartay arrinka kale ugu weyn oo haddana haystaa waxay tahay arin waxaa ku jiro dadka cambainka weyn u sameeyey federal in la sameeyo soomaaliya wajis loo baahan yahay laakiinse dhibka kaloona haysta waxay tahay aan soo arkay in federaal soomaaliya hadda xilligaan la taagay markaa fiirisid in sida aan u fasiranay iyo sida aan u fahansanay ay tahay for example haddaan kuu soo sheego kale tuulo waxaa jirta la dhaho mareeye waxaa degan hal qabiil oo xildhibaan talxa oo kale qabiilkiisa hadda degan waxay ku leeyihiin tuulada nimaana qabiilkan ahayn oo hintare la yidhaahdo ma deganaan karo meeshina soomaaliha wada deganoo deegaan wadaag meesha laga dhihi lahaa marka waxaa isleedahay federaalki in loo fasiray beesha uu qofka ka dhashay keliya in ay leeyihiin deegaankan everyone else kalena uusan ku noolaan karin xuquuqdii dadka kale marka adigii oo victim ahaa oo victim sheeganaysid qof kalaa rabti inaad victim ka dhigtid at the same time waxyaalaha aan soo arkay ee waxaa kamid ah special dadka qurbaha ka yimid ama dadka qurbaha degan ayaa waxaan ku arkay arrinka khabiilka la yidhaaho aad iyo aad inay ugu dheer yihiin oo ilaa iyo hadda ay kambayni weyn ugu jiraan oo ummadii haddana hadda inay soomaaliya diyaar u tahay dagaal kaloo sokeeyo furah in laysaga gubto hadda ay soomaaliya diyaar u tahay markaas sii fiirisay isla markaasna horta ilaahay nagama dhigo kuway qayb ka qaato arrimahaas waxyaalaha kale oo aniga aan arkaa waxaa kamid ah shan beelood waay soomaaliya shanta beelood odayaasha markaan wada kulanay gooniyaan ula sheekaysta odayaasha qaarkood beel kasta waxay ku leedahay anigaa saxsan anigaa victimka ah anaana rightful ownerka inta ah haddii aa aragtid inay hawiyii saxsan yihiin ay kuu sheegayaan daarood wuxuu kuu sheegaya inuu saxsan yahay dugilimrifle inuu saxsan yahay dir inay saxsan tahay beeshaad inay ayada victimtao saxsan tahay marka qof qof kala saxayo ama qof qof kala qabanayo ma arkaysid dad ogaad waxaa sii dheer dad badan oo aqoon-yahan isku sheegaya siyaasiyiin isku sheegaya ayaa soomaaliya waxay u isticmaalaan tuulis sida ayagii danahooda khaaska inay ku fashidaan dadka qurba joogta ah wadan kusoo noqonayo laba group waay dad qurba joog oo wanaagsan baa jiro wax fiican wadankii keenay wax fiican u qabtay laakiin dad qurba jooga waxaa jiro lacag soo doontay inay ka dha- ka dhacaan wa- wadankii eder n g o ha ku dhacaan ama si kale ama inay u imaadeen jabe inay ka helaan xildhibaan inay helaan ama wasiir inay helaan iyo wax inay ka helaan keliya kadibna riij ka noqdo aanan ka fikirayn war xalaal iyo xaaraan maxay waxaan yihiin oo ilmahaaga aad siin doontaa aanan ka fikirayn marka dee somalisin ayaa jiro aniga waxyaalaha meesha ka qaban waxaa ka mid ah dibudejin oo saddex kun oo qoys aan u samaynaa jiro markaan howlahaas gelaynay waxyaalo waxaan la kulmay oo maskaxda ka weyn damiirka bini-aadamnimada diidaayo waxyaalaha kale oo aan arka waxaa ka mid ah soomaaliya oo ay la degdegi leedahay waa xaqdarada iyo dulmiga meesha yaallo taas oo ah waxaa arkaysa gabdhihii soomaaliyeed oo la kufsanayo islamarkaas ayagii victim ah isla markaas hay-ado n g o inay imaadeen sheegaya inay xuquuqdii gabdhaha u doodayaan oo ay haddana lacagtii loogu talagalay iyo budgetii daara ku dhisanayaan taasna aysan ahayn qabiil pacifically because dadka qaarkood markaa la sheegto waxay ku- waxay kuleeyihiin warniyo qabiilka xamar degan baa wax dhaco that's not true waxyaalaha soo arka waxaa kamid ah soomaali dhan baa wax dhacda qabiil qabiil u kala baxsana ma jirto soomaali dhan baa wax dhacda each one oo fursad helo wax wuu dhaca waxna wuu bawaa ee shacabkii waxay complain garaynayaan dawladdii taas waxaa sii dheer soomaaliya waxaa jirto budget ay u n-ka siiso ee dawladda waxaa laga yaabaa the whole year two three million dollar in la siiyo four million dollar soomaalida keliyo minneapolis degan hadday soomaalinimo damiir soomaalinimo uu ku jiro oo aanan qabiil laga saaro each one toban daalar bishii hadduu bixiyo waxaan hubnaa xubnaa ciidanka xooga dalka soomaaliyeed in la dhisi karo waxaan hubnaa eh, in la dhisi karo eh, private sectoradii ee investment hadday ku sameeyaan waxyaalahan dibadaha lagu maalgelinayo haddii damiir uu jiro soomaali fursad waxay haystaa waxyaalaha nagu dhacay south africa waan arag waxyaalaha nagu dhacay kenya ilaa iyo haddana haysto waan arag dowladdii waxaa la leeyahay kama hadlin waa run dowladdii waa dowlad la haysto dhaqaalihii loo haayo maamulkii loo haayo wixii la dhaho dhah unbay dhahayaan dowlad meeshay fursad haysato ma jirto waxaa arkaysa madaxweynihii waddanka markaa u tagtay waxaa kasoo horeeyo ee, ee, african union troops kaa waardiyenaya madaxweynihii waddanka waadan fursad u helayn marka all those things markaad fiirisid oo inta ay maatid nin dhan oo aqoon-yahan oo jaamici oo well educated wuxuu ku leeyahay aniga beeshayda hadday saan tahay saan bay ku dhehaysaa definitely yes beeshaada u dood xuquuqdooda ka hadal laakiin haddii lagu xadgudbo xuquuqdooda waa inaad u hadashaa haddii lagu xadgudbo een, eh, waxyaalo qaarkood waa inaad ka dhahdaa beeshaan ma qabato haddii deegaankooda oo xaqdaro lagu sameeyo waxaad leedahay beeshayda waxaa ma qabto deegaanka laguma samayn karo laakiinse ayadoo waxaasna aysan jirin haddii soomaalinimadii iyo beeshaadii aa isku qadatid waxaana shaka ku jirin wixii soomaalinimo lagu waayo inaanan lagu helin qabiil waxaa shaka ku jirin wixii soomaalinimo lagu waayo inaanan deegaan ama beel lagu helin which is definitely soomaaliya markaa sii fiirisid in age annaga run baa roon dadku qurbaha jooga waan is ognahay ninkii toban sano ka hor ka yimid meeshaan heerka u taagan yahay waa la ogyahay ageka waa kuu ziyaadayaa qofka sanada u ziyaadayso oo aanan shaka ku jirin laakiinse markaa ilmahaaga fiiriso qurbahan ay ku korayaan oo soomaaliga ka dhumay oo dhaqan fiican aan la haysan oo la og yahay diin fiican aan la barayn la og yahay halkii bartana oo maarib naxariistii iyo arxankii soomaalinimo si kastoo la yeelo aan lagu soo koray aanan la helayn haddii aanan loo fikirin mustaqbalka ilmaha horta way adkaanaysaa waxaa kaloo sii dheer taas waxaa kaloo taas sii dheer oo aniga aan soo arkay muhiimadda u weyna waxay tahay haddii soomaaliya oo aanan soomaali aysan u istaagin oo aan mustaqbalkooda laga hadlin waxaanan shaki ku jirin labaatan sano soo socota soomaali intay ku dambaysa waa la leeyahay taas micnaheedu waxay la mid tahay badihii dhan every single day waa laga kalluumaystaa sun baa lagu shubaa kiimika ah oo every single day oo wadamadan western country ay ku dambi karayaan waxaa sii dheer eh, at the s- top of that waxaa sii dheer annagiya waxaa isugu dhegan beelbeel iyo qabiil qabiil waxaana shaka ku jirin in laysu dagaalayo beelbeel laflaf iyo qabiil qabiil dagaalkii sokay sagaashan kow inuu soo noqonayo ayaan shaka ku jirin marka all that thing markaa fiirisid qof kastana wuxuu raadinaya keliya nin raadinayo sumcad inuu raadsado jaga rabo inuu helo nin raadinayo inuu rij ka noqdo lacag ka sameeyo nin raadinayo keliya danihiisa khaaska inuu ka fushado ma ogii nin soomaaliya soomaali ahna u hadlayo way adag tahay waxaa kaloo sii dheer hadda madaxweynaha la doortay xasan sheekh maxamuud waxaa loo doortay soomaali wadaninimo iyo qadiyadaa lagu doortay aad iyo aad baan ugu xumahay waxyaalaha iyo ficilka uu hadda sameeyey taas micnaheeda ay tahay qofka haddii kursi jecel uu galo wax badanaa ka suurowda waxaa kaloo sii dheer laba sano oo aysan dowladda waxba qabanin haba yaraatee ayaan aragnay oo wax ay qabatay aanan jirin islaamihii gabdhihii soomaalida lagu rafaadsanaya islii aan aragnay ayay ilaa iyo hadda ka hadleen yeman ee ay ka buuxa xerooyinka qaxootiga halala celi ay leeyihiin ilaa hadda aan wax laga qaban tan of that xataa hadday dawladda wax qaban dhaqaale jirin haddii ay u qaylan lahayd dadka aqoon-yahaniinta ay tusi lahayd dadka waxgaradka ah ay tusi lahayd soomaalinimo ay tusi lahayd kalsooniyaa la siin lahaa laakiinse hadda kalsoonidii soomaalidii way lumisay shacabkii way lumisay waxaana u jeednaa hadda aan arkaynaa laba sano kadib hadduu ilaa ihahdo in baarlamaankii ayaga ay heshiisyo wada geli doonaan ay rabaan inay laba sano ilaa saddex sano kale ku darsadaan which is disaster kaleo soomaaliya kusoo fool leh tabobdaad waxaa sii dheer waxyaalaha aan meesha kusoo arkay waxaa ka mid ah inaad aragtid nin soddon jir ah ama afartan jir ah hayse two three million dollar oo local n g o uu ku dhacay hay-adihii gaado ka dhacay markaa wareysatidna dowladdii accountability ma leh shacabkii accountability ma leh naxariis arxan darro way dhammaatay aanan u kala baxsanayn marka waxa yaalaysaa intaa imaanaysaa qurbihii waxaa arkaysaa gurubyadii waa la kala baxay nin ceer qaato gur iska fadhiyo ilmihiis ku korsanaayo ceertii ilmihiis ku korsanaayo ayaa wuxuu ku leeyahay maantaba shir inuu qabto xoogoo qaaraan iyo wax aruuriyo ayuu wuxuu u dirsanayaa meeshii qoryu maa lagu gadaa hub maa lagu gadaa waxaas ma weydiin qadiyad khabiir unbaa hayso waxaa arkaysaa gruub kale iska tagsiirayaal waa meeshaasaa la iska fadhiyaayo ceertiyaa la qaataayo waddankii maxaa lasoo sheegaa la leeyahay oo ma ka fikirayaan warniyow adiga age waxaa ku jirtaa soddon jir afartan jir konton jira tee war ilmihii intay ku koreene bal wadankii niyow maxaan ka sameynaa bal wadankii bal aan u fikirno cid ku dhaarkaysa ma jirto gruub gruub iyo qabiil qabiil yaa laysoo aruursaday qabiil kasta n g o uu yeeshay qabiil kasto meel buu isku xareeyey shiruu maalin qabsanaya soomaalinimadii way dhamaatay markaa la hadisho qaarkood ana waan la sheekaystaa markaa la hadisho ani waan jeclahay federal system in la sameeyo laakiinse aniga waxaa kamid qoryoole qoryoole shanta beelood way wada degan tahay nin igu meel ku dhashay isku meel aan ku kornay oo maanta marka loo yimaado la yidhaahdo nio adiga hawyaa tahay adi daarood baa tahay adikan baa tahay deegaanka xaqkuma liide soo dhulkaa ka imaato unoqo aan abtiis ku dhashay awogiis ku dhashay anaan ogahay waa waxaana aanay ogolaan karin laakiin waxa federaalka aan rabaa waxay tahay inuu cunugaasi anaan ku wada noolaan karno meesha deegaan wadaad aan ku wada noqon karno ubadkiisa ubadkeyga ku wada noolaadaan those are things loo baahay federaalkii laakiin conceptiga soomaalidii ayaanan fahamsanayn waxaa kaloo sii jirta dad badan oo iska juhalaa ahoo aqoon dheeraad aanan lahayn oo aragti gaaban leh hadal aad dhahdid ayaa laga yaabaa inay hadalkaasi daddan ku dhameeyaan ama beeladan ay ku gumaadaan conceptigaas dhan soomaali ma fiirinayaan marka waxaana shaka ku jirin horta aan helne bal horta soomaali waa inaan raadinaa horta soomaali waa in la raadiyaa taas baan shaka ku jirin laakiin raadintii sidii lagu raadin lahaa haddana waxaa kaloo sii dheer qabiil kasta markaa la fadhiis shanta beelood waxay ku leeyihiin goofkan ama deegaankan ama degmadan anaa dhaxal u leh waan hubaa garantiid waaye taariikhda markaa sii fiirisid beel kasta aqoon-yahankoodii ayaa qoray wuxuuna u qortay danaha qabiilkiisa unbuu u qoray taariikh qoranoo soomaali dib markii loogu raaco raadraac leho fakti jirto aa weydiisid wixii aan gumeystaha ka ahayn maba jirto evidence lahayo clearly maba jirtaba soomaali way isdhex deganaan jirtay way isla noolaan jirtay deegaanka dad baa loogu dambeeyay ixtiraam iyo respect way jiri jirtay waana lahayo tii gumeystaha laakiin wixii ka dambeeyey qof kastoo dibadda imaado aqoon-yahan ama professor ama hebelow ama wax isku sheegaayo bug buu qoray oo u qoray danaha qabiilkiisa inuu ku fushado ilaa iyo haddase waxaa la la-yahay dad ka daacad ah soomaalinimadii muhiimad u weyn waxay tahay markaa hor fadhiisid ani aan kula hadlaya maanta markaan hor fadhiisid madaxweyneha waxaa leeya niyo aniga kuma aaminaya adi nin hawiyaa tahay waana madaxweynihi waddanka soo su-aasha taagana waxay tahay haddii ma is aaminayn anaga sideen wax ku hirgelin karnaa waa inay imaataa aaminaad waa inay imaataa kalsooni haddana dawladdii hadda dadkan haystaan waxay tahay uma jeeda inay kasbato kalsoonidii shacabka way lumisay totaly haddana garasho waxaa la rabay inay samaysa ay hor wixii ana kalsoonidii maadaama aan lumiye annaga waa risayngariyey inuu dhaho bal dhaho madaxweyne kale hala keeno hadda already baarlamaankani baarlamaan meesha oo daacad ah oo shacab soomaaliyeed matelo baarlamaan ma joogo waa un corrupted waa un warnod waa un maaragtay all of them markaa fiirisid dad dana qaasa definitely yes annaga waxaan ka midnaha odayaashii soo qoray eedeeda qeyb baan ka leenahay laakiin micnaha ku jirayo fursad baa la haystaa because transitionkii markii laga baxay fursadaa jiro ayagiina uma fadhiyaan meesha inay fuliyaan danihii shacabka soomaaliyeed waxay u fadhiyaan meesha inay fushadaan danahooda khaaska ah maanta nin alla ninkii rabaa imaan karo cod alla codku rabo ka ansixin karaa haddii lacag ayaga kaafisa meeshaas uu keeno so definitely soomaali ma materi karaan marka waxyaalaha welwelka keenaya waxay tahay war annaga labaatan sano hadda soo socoto ee soomaali san baan ku jiri karnaa intay sii joogi karnaa waxaa kaloo sii dheer warniyow anaga eskeyni horta ma u malaynay soomaali nabad in arkeena bal ubadkeena hadduu ilaahay na gaarsiiyo ubadkeena masii arki doonaan ko ubadkii haddaanan taariikh loogu tegin uusan weligii soomaali tegin uusan arkin inta uu ku koray adigii aad da- ku noqotay meeshan cunugii ilmaha iskuulka la dhigto ha noqotaan cadaan ama madow qoladu arka uu guursado ilmay sii dhalaan maxay soomaali ka sheegi doonaan waay hadduusa ku noqdo muxuuse sheegi diin kastoo aad bartid muxuu sheegi karaa waay so odusinsaa sii dheer marka waxa waaye waxyaalaha qaarkood markaa fiirisid walaalow waxaa is leedahay ilaahay oo adaa weyne waxay ummadii un niyadooda isu nasteexe aamin ilaahay wadankii noo deji those are things waxyaalaha qaarkood jiro laakiin waxaan leeyahay khaasatan dadka communityka ugu badan ee minnesota oo toddobaatan communityka leh toddobaatan qabiil u kala dhisan waan ognahay soomaalisa isku aaminto laakiin ha la isku dayo afar sano ama saddex sano bal soomaali in la raadiyo waxaana shaka ku jirin in la heli karo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu ilaahay ummadooda isu toosiyo aamin laakiin wax kastoo la samaynayo waa inay soomaalida ficilka fiirisaa maanta waa adduun beri waa aakhiro lacagta aad dhiibaysid kuday ama khaaraan ahaan qabiil aa u dhiibaysid weydii ma hub baa lagu gadanayaa dad maa lagu dhammayn rabaa aakhiro ilan waa lagu weydiinayaa shaka kuma jirto ma ummad baa lagu gumaagan rabaa waa inaad weydiisaa ma waxaa loo wadaa dad masakiin in la siiyo waa inaad weydiisaa daalarka meeshuu galaya waxaana shaka ku jirin maalin judgment day inay imaan doonto Ah.
cid kasta la weydiin doono meesha wax ka bixisa Aa- aad iyo laakiin aad waxaana shaki ku jirin wixii soomaalinimo lagu waayo walaahana haweynimo lagu helin walaahana daaradnimo lagu helin walaahan digili marif lagu helin walaahan dir lagu helin walaahan beeshaa lagu helin soomaali wax dhaanta ma jirto ee soomaaliha la raadiyo walaalayaal